Yes, I'm James Barty in Washington wishing you a very good day.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbacaa bisha maaj waa afar iyo labaatan sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii barhkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wadajir idinku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada idaacadayada saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah tababar loo fidiyey ardayda aragga naafada ka ah ee iskuulka alnuur ee magaalada muqdisho
dhab ahaantii baahi aan la xadidi karin maxaa yeelay waa tababarkii ugu horreeya oo noociisa ah waxaa wax lagaga bartay sida qofka aragala uu u socon karo isaga oo nabdoon oo la yidhaahdo orientation and mobility ama qofkaan ee, aragga qaba xitaa qofkan kale uu u saacidi lahaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka imaaraadka oo dhexdhexaadinaya dalalka suudaan iyo etoobiya oo u dhexeeya muran dhinaca xuduudda ah iyo qaybsiga webiga niilka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maalinta qaaxada adduunka oo maanta caalamka laga xusayo dalka u k oo xanibaado hor loola xidhiidha xanuunka covid soo rogay iyo doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday dalka holand iyo waxay uga dhigan tahay dadka soo galootiga ah hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo noo hayo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed ururka midooda yurub ayaa talaadadii ugu hanjabay hogaamiyeyaasha soomaalida gaar ahaan kuwa wiiqaya wadahadallada doorashooyinka inay la kulmi doonaan cawaaqib ka dhasha ficiladooda war-saxaafadeed xalay ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub joseph borrell ayaa loogu baaqay madaxda soomaalida inay sameeyaan isu tanaasul horseeda hannaan doorasho oo deg deg ah iyo in si nabad ah talada loogu kala wareego iyadoo la raacayo heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebtembar midooda yurub ayaa sheegay in isfaham la-aanta hadda ka dhex jirta hogaamiyeyaasha soomaalida ay si weyn dib ugu dhigayso xawaaraha isbeddelka ay sida dhaqsaha ah ugu baahan yihiin dadka soomaaliyeed madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ixtiraamaan mas-uuliyadda ka saaran shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay si deg deg ah u qabtaan doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha bayaanka ka soo baxay midooda yurub ayaa lagu sheegay in hogaamiyayaasha siyaasadeed ay naftooda ceebeeyaan si ay u matalaan muwaadiniintooda marka ay danahooda shakhsiyadeed ka hormariyaan danta guud kuwa wiiqaya wadahadalka ama miciinbida inay adeegsadaan qalalaaso waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waxaana ay wajihi doonaan cawaaqib ku aadan ficiladooda ayaa lagu yidhi warka talaadadii shalay ka soo baxay midooda yurub madaxda soomaaliya ayaanan weli heshiis ka gaarin doorashada baarlamaaniga iyo tan madaxweynaha kadib markii uu bishii februaayo ee sanadkan dhammaaday muddoxileedkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo laba iyo toban xeer beegti iyo saddex kale oo kayd ah ayaa talaadadii shalay loo xulay inay dhegaystaan kiiska derek shafin oo horay uga tirsanaa ciidamada booliiska gobolka minnesota kaas oo ku eedeysan dilka george floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee maraykanka guddigan xeerbeegtida ah ayaa ka kooban sagaal dumar ah iyo lix rag ah sagaal ka mid ah ayaa caddaan ah afar waa madow halka labada soo hartayna ay yihiin dad isurkooda uu isku dhaf yahay dhagaysiga dacwaddan xasaasiga ah ayaa lagu wadaa inay si rasmi ah uga bilaabato gobolka minnesota isniinta soo aadan waxaana la filayaa in dacwaddan ay jiitanto muddo bilooyin ah shawfin oo shan iyo afartan sano jir ah ayaa muuqaal la duubay uu tusinaya isaga oo jilibkiisa qoorta uga haya george floyd floyd ayaa ku cataabayay in uusan neefsan karin sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka floyd ayaa u dhintay neefta oo ku ceshoontay derek shavin ayaa wajahaya dacwado isugu jira dil darajada labaad ah dil darajada saddexaad ah iyo dil aanan ulakac ahayn oo darajada labaad ah haddii dembi lagu helo shofin ayaa wajihi doona sannado badan oo xabsi ah dhegaystayaal warkii dunida saaka waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan nuur bakhaari oo warkii caalamkeena la socodsiinayey aynu ku bilownay tobannaan ardaya oo qaybka kuwa aragga naafada ka ay wax ka bartay iskuullada magaalada muqdisho ayaa ka faa'iidaystay tababar ku saabsanaa qaabka ay ardayda araggale iyo la macaamuli lahayd bulshada inteeda kale warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle
iskuulka alnuur oo ah midka ugu weyne dadka araggale ay wax ka bartaan ee ku yaala koonfurta ee bartamaha soomaaliya taageerana ka hela shirkada isgaarsiinta hormuud telecom ayaa dhowaan tababar u qabta ardayda araggale ee iskuulka wax ka barta tababarka waxaa bixinaya macalimiin laga keena dalka dibadiisa gaar ahaana dalka uganda waxayna barayeen sidii ardayda araggale wax ka barata ay ula macaamili lahaayeen bulshada ay la nool yihiin ee ku nool magaalada muqdisho mid kamida dadka tababarka ka faa'iidaystoo la hadla v o eda ayaan marka hore weydiiyey bal waxuu ku barta tababarkan la xiriiray dadka aragga leh sida ula macaamili lahaayeen bulshada aragga leh bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay v o a magacaygu waa maxamed axmed sheekh maxamuud tababarkan lixda maalmood noo socda waxaan ku baranay waxyaabo kala duwan sida qofka araggala siduu u dhaqaaqi lahaa siduu u ogaan lahaa halka uu taagan yahay iyo siduu isu badbaadin lahaa kow laba waxaan ku baranay maado la dhaho i c t oo kombyuutarka ku saabsan saddex waxaan ku baranay maado la dhaho sida indhaha cudurada ku dhaco waxa ay yihiin iyo dhibaatada ay u geystaan afar waxaan ku baranay maado la dhaho isha sida loo cabiro iyo araggeeda shan waxaan ku baranay wax loo yaqaano baraylka iyo taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa lix waxaan ku baranay wax loo yaqaano goolboolka ama kubadda ay dadka gar aragala cayaaraan ayaan ku baranay dhalinyarada tababarka qaadata ayaa u sheegay b o a in baahi weyn loo qabo markay timaa tababarka ay heleen waxaana hoosta ka xariiqeen dhammaantood dadku inaysan ogeynba ahmiyadda ay leedahay la macaamilka dadka aragga la kuwa aragga la-an ee ka qarsooneed siday bulshada ula macaamili lahaayeen baahi aada u ballaarana loo qabay maxaa dhacay dalka maba laga aqooninba aqoontaas oo special educationka gaar ahaan dadka araggala iyo sidai wax loogu qaban lahaa aqoon badanba dalka looma hayninbo iskoolka ugu weynee dalka yaalana hadda waa alnuur intaan aniga ogahay oo muddo lix iyo toban sanaa shaqaynaya isagiina waxa waaye halgan dheer kadib hadda ayay u suurowday inuu macalimiin dibadda ka keensado ay tababarkaasi u sameeyaan waxaana uga mahad celinaa anuu fursadda ka faa'iidaysanaya shirkadda hormuud oo sahlashay iyo maamulka dugsiga indhoolayaasha alnuur oo isku howlay inuu macalinkan dalka yimaado cabdifataax maxamed daahir maamulaha iskuulka alnuur ee dadka aragale wax ka bartaan ayay v o edu weydiisay ahmiyadda uu lahaa tababarkan ay soo qabanqaabiyeen iyo macalimiinta laga kale dalka dibadiisa ee tababarka bixinaysay
dhab ahaantii baahi aan la xadidi karin maxaa yeelay sidaan hore carabka ugu dhuftay waa dug- waa- waa tababarkii ugu horreeyay oo noociisa ah waxaa wax lagaga bartay sida qofka caraggala uu u socon karo isaga oo nabdoon oo la yidhaahdo orientation and mobility ama qofkan ee, aragga qaba xitaa qofkan kale uu u saacidi lahaa waxaan ah, baranay sidoo kale oo meeshan macalimiinta ku barteen ah, com- computer skillska ah, sida loogu akhriyo waxa la yidhaahdo softwareka screen readerka ah ee qofka araggala awoodda u siinaya inuu wax qoro waxna akhriyo Eh, waxaa kale oo maadooyin kale ugu bartay ka mid ahaa eh, ah, problemska ama dhibaatooyinka ku dhaca ah, gaar ahaan disiiska ku dhaca indhaha iyo sida ah, screen loogu samayn karo cabdifataax maxamed daahir ayaa hoosta ka xariiqay inay rajo way ka qabaan in wax badan ay ka bedesho baahidii markii hore la qabay maadaama tababarka ay qaateen macalimiinta ayna gaarsiin doonaan ardayda aragga le ee wax la baro waxay ka bedeli kartaa macalinkii markii la tayeeyo macalinkii wuxuu u gudbinayaa aqoontiisii iyo khibradiisii ardaygii ardaygii macalinkii wuxuu ugu gudbin karaa si fudud ayuu aqoontii ugu gudbin karaa ardaygii laftiisu markuu wixii barto oo qalabkii inuu isticmaali karo ay u fududaato berrinta waxbarashadii si fudud ayay ugu gudbaysaa dadka kaleetona si wanaagsan ayuu wax ula wadaagi karaa dhibaatadihii ama caqabadihii jirina ah, meeshay ka baxayaan markaas waxay noqon kartaa macalinkuna si fudud oo sahlan inuu ardaygii wuxuu u gudbiyo ardaygu si fudud maadaama uu xirfado kala duwan uu leeyahay inuu si fudud aqoontii ku qaato Eh, bulshadana sidaas uu waxtar ugu noqdo taas waxaa ka dhalanaysa in xitaa berrito hadduu shaqo helo kombiyuutarkiisa intuu qaato uu shirkadaha iyo meelaha laga shaqaynayo uu uga shaqayn karo iyadoo jiraan daruufo badan oo ku geedaaman magaalada muqdisho ayay haddana dadka qaba baahiyaha gaarka gaar ahaana kuwa aragga la ay tahay mid mushkiladahaasi ay la wadaagaan bulshada waxaana la kulmaan dhibaatooyinka caadiga ku dhaca bulshada inteeda kale cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dowladda isutagga imaaraadka carabta ayaa sheegtay inay dhexdhexaadinayso labada wadan ee suudaan iyo etoobiya oo uu ka dhexeeyo muran ku saabsan dhanka xadka iyo webiga nayl wariyaha v o e-da ee arrimaha carabta xuseen cusmaan zaxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira xukuumadda dalka suudaan ayaa sheegtay in ay aqbashay hindisaha dowladda imaaraadka carabta ay ku doonayso in lagu dhammeeyo khilaafka suudaan kala dhexeeyo ethoobiya ee dhinacyada xuduudda iyo biixireenka webiga naila afhayeenka xukuumadda khartuuma ahna wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta dalka suudaan xamza baluul ayaa warfideenka u sheegay in golaha wasiirada dalkiisa ay ka doodeen hindisaha dowladda isutaga imaaraadka carabta ee ku aadan xiisadda u dhexaysa dalalka suudaan iyo ethoobiya xamse baluul ayaa xaqiijiyey in dowladda imaaraadka carabta ay u soo bandhigtay hindise lagu dhammaynayo khilaafka dhinacyada xuduudda iyo biyo-xireenka ethoobiya kaasoo ay aqbashay buu yidhi xukuumadda khartuuma iska hor imaadyo dhowr ah ayaa ciidamada labada dal ku dhex maray dhulka xuduudda bilihii ugu dambeeyey kaasoo sababay geerida dhaawac soo gaaray ciidamada labada dhinac dowladaha suudaan iyo ethoobiya ayaa ku murunsan deegaanka fashaqa ee dhaca xuduudda labada dal kaasoo cirka isku shareeray kadib markii bishii diseembar ee sanadkii hore ciidamada suudaan ay qabsadeen deegaano hore ay u joogeen maleeshiya etoobiyaan ah sidoo kale dowladaha suudaan ethoobiya iyo masar ayaa si weyn isugu khilaafsan biyo-xireenka ethoobiya kaasoo xukuumadaha khartuuma iyo qaahira ay u arkaan mid halis ku ah xuquuqda ay ka helaan qulqulka biyaha webiga naila dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dowladda ethoobiya abey axmed ayaa maalintii salaasada sheegay in dalkiisa uusan doonaynin loolan ama dagaal in uu la galo dalka suudaan waa sida lagu baahiyey warbaahinta dalkaasi dhibaato nagu filan ayaa ina hor taalo diyaarna uma nihi in aan dagaal la galno dowladda suudaan waxaana wanaagsan in xal nabadeed lagu dhammeeyo xiisadda inoo dhexaysa innaga iyo suudaan ayuu yidhi abey axmed ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya oo la hadlayay baarlamaanka dalkiisa arrimaan ayaa imaanaya xili dowladda suudaan ay soo jeedisay in wadahadallada xalka loogu raadinayo xiisadda biyo-xireenka ethoobiya ay garwadeen ka noqdaan qaramada midoobay midooda yuruba maraykanka iyo midooda afrika balse dowladda ethoobiya ayaa ku gacan seertay arrinkaasi dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi uu booqday dalkaasi suudaan waxa uuna madaxda waddankaasi ay ku wada heshiiyeen in si wadajir ah loo difaaco xuquuqda biyaha ee webiga naila dowladaha suudaan iyo masar ayaa ka digay in ethoobiya ay buuxiso biyo-xireenkeeda bartamaha sanadkani waxayna ku tilmaameen mid halis ku ah qulqulka biyaha ay ka helaan webiga naila xukuumadda adis ababa oo weli ku adkaysanaysa buuxinta biyo-xireenkeeda marxaladda labaad ayaa sheegtay in uusan wax dhibaata u geysan doonin dalalka suudaan iyo masar xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatanna magaalada nairobi sanad kasta maanta oo kale afariyabaatanka bisha march waxaa adduunka laga xusaa maalinta qaaxada adduunka halkaasoo hay-adaha qaabilsan caafimaadka adduunku ay dadka xanuunkan la nool la wadaagaan wacyigelin ku saabsan sida ugu habboon ay uga hortegi karaan amaba iskaga daweyn karayaan xanuunka tbda ama qaaxada xilli uu dunida aad uga jira xanuunka halista ah ee covid haddaba sida soomaalida qaba xanuunkaasi qaaxada ee magaalada nairobi loola tacaalo ayaa cismaan jaylaani aawow oo dowladda kenya kala shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo weliba barnaamijka caawinta qaxootiga dadka magaalada jooga waxa u waramay wariyaha v o ed ee nairobi khadar maxamuud xareed kan labaatan iyo saddex walba oo bishaan saddexaad waan xusnaa maalinta qaaxada adduunka adduunka dhanna waa laga xusaa waxaan samaynaa wacyigelinno badan gaar ahaan waxay cudurkan wuxuu halis u yahay dadka aanan macnaha aanan aqoonta fiican aan u lahayn sida laysaga difaaco ama tallaale aysan qabin yaraantooda soomaalida gaar ahaan badankoodii cudurku cudurrada way qarsadaan waxay ku leeyihiin yacni waa qabowbaa i galay iyo waa hargab kuba soomaali ka imaadaana badanaa u badan oo inta imaadaan daawooyinna waan siinaa laba sano midaa jirta mid lix biloodaa jirta waa daawooyinkooda lala tacaalo waana free waana lacag la-aan isbitaalada baaritaankeeda waa lacag la-aan dawaynteedana waa lacag la-aan marka ma xaruntan idinku imaadaan isliig ha xaruntan way noogu ima- xarumo badan ay leeyihiin xaruntan iyo xarun oo i o m ta maalgeliso oo international organization for migration ah oo isli wel well community health center ay dhahaan oo ay ku taala 11 street iyo middan foorkaba way noogu imaadaan waana ku daweynaa qaaraa jiraan marka ayadoo dawadii aysan dhammaysanin ay dawadeedan badanaa dadka lama siiyo meel unbaa loo sameeyaa magaciisii iyo baakejkiisii meel baa loo dhigaa uu imaadaa uu ku isticmaalaa qaarkood waxay noqonayaan yacni ma imaanayaan devoltores wax la yidhahday noqonayaan way u goynayaan dawadii sidii la rabay uma isticmaalayaan qaarna haddii la siiba waxay ku leeyihiin maya wayna ka tegayaan daawada faa'iidada ay leedahayna waxaa ka mid ah mar haddii qofku uu isticmaalayo daawada ay jirkiisa ku jirto dadka kale uma gudbin karo cudurka qaaxada ma haysaan tiro ama nambar ku aadan soomaalida tirada ha een, tirada eh, hadda ugu dambaysay aan hayno eh, soomaalida laga laga helay waa tiro ilaa iyo sanadkan hadda oo bilowday waa tiro ilaa iyo sagaashan ay gaarayso waa inta qaybta isbitaaladeena ay soo gaareen laakiin kuwo kale a jiraan weli aysan soo gaarin ama kuwo kale oo waxaa jiraan meelo kale ama barayfadyo kale isku daweeyo balse anaga kuweeni waa wax aad loo kontaroolo oo dowladda iyo hay-adaha oo dowladda ay caafimaadka ay wadaagaan ay aad u kontaroolaan marka dadkan ma soomaalidii eh, islii iyo nairobi ku nooleyd baa mise waxaa jira dad kaloo ka yimid qaarkood eh, ha ha dabcan qaarkood waa dad oo qaxootiyada oo kakuma iyo iyo ka yimid een, dhadhaab qaarkood soomaaliya ay ka imaadaan baasabor ay ku imaadaan fiisooyin arrimo sababo oo dan ay inta ka leeyihiin ay u imaadaan cudurkii ayaana laga helaa uuna ku dhacaa cudurkana badanaa dadka kuleelaha degan ah, halis ay u yihiin iyo meelaha nadaafadda ay ku yartahay ama environment ama deegaanka aan aadka loo kontroolaynin ayuu cudurku aad u jecel yahay inuu ku fido uu ku faafo badanaan dadka laga helo dadka oo waaweyn ayay u badan tahay cuduradan ka waran hadda waxaa jirta xaalad kale oo khatar caafimaad oo cudurka covid 19 eh, cudurkaas eh, dadka qaba t b-da iyo halistan covid 19-ka eh, sidee dadka la nool t b-da ay dhib ugu qabaan covid 19 waa su-aal aad u wanaagsan cudurka t b-da sidiisaba wuxuu u badan yahay uu ku dhacaa sambabada ama neefmareennada cudurkan coronaviruskana t b-da bakteriyaa sababta coronavirusna virusaa sababa t b-da daawo way leedahay laakiin coronavirus daawo ma lahan marka qofka t b-da qaba coronavirus aad ayuu halis ugu yahay hadduu ku dhaco dadka badanaa hadda aan helno tirooyinka aan helnana dadka u dhintaan coronaviruska waa dad cuduro kale oo sida neefta ama se nimonia ama t b qabo oo cudurkana ku dhacay waaay dadka u dhintaan iyo dadka oo keliyaha xanuunaya dadka een, aday een, sambabada xanuunayo amase een, bronkeetada qaba iyo dadkaasoo dhan halis ayay u yihiin coronaviruska marka guidelineka amase eh, nidaamka iyo maareynta wasaaradaha caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka ay bixiyaan bulshada inay qaataan waa muhiim waa laga maarmaan inay dhayalsadaan ma ahan
baryihii hore waxaa jiri jirtay in soomaalidu ay ka xishoodaan ama ay la dhuuntaan marka xanuunkan t b-da uu ku dhaco oo kale hadda ka waran maxaa isbedelay soomaalida ma imaadaan goobaha caafimaadka oo markay iska dareemaan xanuunkan t b-da ma isbaaraan ma, ma u hoggaansameen ma aaminin micnaha haa badankooda way imaadaan waayo qof walba wuxuu jecel yahay caafimaadkiisa inuu caafimaad taama uu helo xanuun yan qofka hadduu gaaro yacni dhibaatooyin badan ayuu dareemayaa walwal ayuu dareemayaa marka maadaama oo ay ogaadeen in bahashan een, cuduradan sida tbda oo kale la daweyn karo ayna haddana qarash aysan ooga baxaynin ay free ay tahay way imaadaan qofkii dan kale inuu caafimaadkiisa u hagaajiyo inkastoo weli ay jiraan qaar underground ah ay la dhuuntaan qaarna yacni barayfadi ay ka qaataan daawooyinka marka daawada dadka yaa si bilaasha ku siiya dowladda mise hay-ada kalaa siiya dowladda iyo hay-adaha caafimaadka iyo een, hay-ado oo non-governmental organization ah iyo kuwa oo governmental organization ahba kuwa dowladeed iyo kuwa aan dowli ahaynba ayaa bixiyaan dadka maanta kale.
maanta marka sidee looga xusay kenya gaar ahaan nairobi iyo islii ha anaga waan xusnaa waxaan qaybinaa warqadahan oo oo kale ayaan qaybinaa oo ku turjuman luqado badan hadday noqon lahayd ingiriiska soomaaliga sawaaxiliga mikrofon ayaan qaadanaa gaariyaal ayaan qaadanaa wacyigelin ayaan samaynaa kaasi waxa uu ahaa cismaan jaylaani aawow oo dowladda kenya kala shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo barnaamijka caawinta qaxootiga oo u warramay wariyaha v o d nairobi khadar maxamuud xareed
dowladda britain ayaa sheegtay in qofkii isku daya inuu england ka dhoofo iyadoo aysan jirin duruuf lagama maarmaan ah la ganaaxi doono shan kun oo lacagta giniga ingiriiska ah xeer lagu ansixinayo sharciga oo qayb ka noqon doona shuruucda lagu xakamaynayo xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa bilaabmaya toddobaadka soo socda iyada oo khamiistana uu baarlamaanka britain ka doodi doono warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil laga bilaabo toddobaadka soo socda mamnuucidda in laga dhoofo britain waxay noqonaysaa sharci waxaana dhinac socda ganaax dhan shan kun oo giniga ingiriiska ah bandooda iminka dalka saaran xilliga ugu horeeya ee dadku ka dhoofi karo britain waa laga bilaabo toddobiyo tobanka bisha may laakiin iyada oo xanuunku wadamo badan oo ku yaala yurub uu iminka ku faafayo iyo iyada oo tallaalku gaabinaya ayaa shaki ku abuuraysa in xataa muddadaasi dalka dibaddiisa looga bixi karo la taliyaha caafimaadka dowladda ee xanuunka covid sagaal iyo toban professor neil ferguson ayaa warbaahinta u sheegay inay habboon tahay in tallaabooyinka lagu khafiifinayo socdaalka dalka dibaddiisa si tartiib ah loo qaado waxaanu ku taliyey in xataa ilaa fasaxa xagaaga ay dadku ka ekaadaan waddanka gudihiisa oo ay u dalxiis tagaan dadka iminka loo ogol yahay inay dalka dibadda uga baxaan waxaa ka mida dadka u dhoofaya shaqo waxbarasho baahiyo la xidhiidha caafimaadka iyo inay dadku u baxayaan aroos ama geeri xogayaha caafimaadka britain matt hankong ayaa sheegay in la xadido oo socdaalka safarada dibadda ee faakihaysiga ay muhiim u tahay in laga hortago inay kiisasku sii bataan culaysna uu soo fuulo mashruuca tallaalka xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa iyaguna sheegay inay taageersan yihiin tallaabooyinka ay dowladdu qaadayso in lagu yaraynayo safarada dibadda si looga hortago inay dalka soo galaan nuqulada cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban oo meelo badan oo caalamka ka mida ku faafaya laakiin waxay dowladda ku canaanteen inay hore uga gaabisay la tacaalidda xanuunka taasina ay keentay inay dad badani u dhintaan shirkadda diyaaradaha ee ka safra britain ayaa iyaguna sheegay inaan lagu soo wargelin wax isbeddel ah qorshihii ay ku bilaabayeen safarada dibaddana ay sidii yihiin laga bilaabo toddobiyo tobanka bisha may ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa isniintii ka digay in kiisaska cusub ee ku badanaya yurub ay saameyn ku yeelan doonaan britain halka wasiir ka tirsan dowladduna uu sheegay inay dhici karto in wadamada yurub oo dhan lagu daro liiska khadka cas taasina ay macnaheedu noqonayso in qof kasta oo yurub ka soo gelaya britain uu dhowr iyo toban caana maal ku jiro hoteel uu isagu lacagtiisa qabo cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dalka holan waxaa toddobaadkan ka dhacay doorashadii guud oo lagu soo dooranayay boqol iyo konton xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi matala doorashada sanadkan waxaa korjooga ka ahaa muraaqibiin ka socday dalalka dibadda oo dalka jabuuti uu ku jiray haddaba natiijadii doorashada iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka soo galootiga dalkaasi ayaa waxaan ka waraystay jaamac cabdilaahi malgaash oo ka mid ah soomaalida dalkaasi degan
sanadkan doorashadu waxay ahayd wax cajiib ah oo lagu tartamayey xaalka maanta jira xilligan lagu jiro maaragtay coroonaha dabadeedna dadku waxay dib u doorteen dowladdii hore ee jirtay ra-iisul wasaarihii maxaayade wasiirkii maxaayade baarlamaanka ee haystay dibaa loo doortay sidaas ayay u dhacday doorashada netherlandkaas dowladdii hore baa dib loogu soo celiyey waayo qayb fiican bay ka qaateen xagga marka loo eego cuduradan jira coroonaha dib baa lagu soo celiyey weliba waxaa cajiiba ah xisbigii ra-iisul wasaarihii horeeto isaga loo kordhiyeyba awal waxaa haystay saddex iyo soddon kursi lix iyo soddon baa looga dhigay sababtoo ah qayb fiican buu ka qaatay ama aada iyo aad buu u dadaalay cudurada ka ka socda wadamadan adduunka oo dhan si fiican baa loogu doortay waan gartay waxaad iiga warantaa dad soomaali asalkoodu yahay oo tartanka ku jiray oo aad garanaysa oo natiijooyin wanaagsan keenay miyay jiraan ma jiraan waxaa jira maaragta magaaladan deganahay rotterdam inan soomaaliya ayaa ka soo qayb galay oo maxaa doorashada soo galay laakiin si daro kuma guulaysan waan gartay waxaa la yidhi waxaa jiray kormeerayaal ka socday qaaradda afrika oo doorashada joogay bal haddaad sawir naga siisid sababta ay u yimaadeen waxaa jira nin la yidhahda maxamed cali mahamuud oo ka socday jabuuti waxaana la socday laba nin oo bakistan ah iyagoo ka socda international parliament congress e b c baa la yidhahdaa waana labiyo toban waddan oo isu tegay had iyo jeerna kantaroola doorashooyinka adduunka ka socda maadaama uu ninkaas la yidhaahdo maxamed cali maxamuud uu yahay madaxda ka mid ah baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti isla markaana ah africa nin u ah guddoomiye ayaa loo magacaabay inay yimaadaan waddanka holland waan gartay waxaan garanaynaa in waddanka holland uu yahay ee, dal dimuqraadiyadda in badan kusoo dhaqmayey halka wadamada sida jabuuti oo kale aad loo dhaliilo ee, hanaankooda ee, doorashooyinka dimuqraadiyadda marka maxay ahayd baahida keentay in dal holland oo kale ah ay u baahdaan dad dibadda ka yimaada oo dusha kala socda sida doorashadu socoto sababta sababta keentay waxay tahay een, waxaa jira guddi ah sidaan kuu sheegayba international parliament congress baarlamaanada adduunyada ah in ay indha indheeyaan sidaa daraaddeed ayaa loogu soo diray inay isoo indha indheeyaan oo ay eegaan marka ninkan markii la waraysto waxaa la yidhi een, reer jabuutiga ah sababta aad meesha u timid maxay tahay wuxuu yidhi maadaama aan ahay qaybtaa ka tirsanahay isla marka aana ahay een, guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti iyo ka afrikaba waxaa la iigu soo diray in aan eego waxa sida ay u dhacayso baarlamaanka ujeedaduna maaha inaan wax ka baranno maadaama oo waddanka holland horumar gaadhay laakiin waanu eegaynaa een, waxbaanu ka eegaynaa waan gartay ugu dambayntii dadka soo galootiga aad adigu ka mid tahay siday u arkeen natiijadii hadda ee ee doorashadii dalka holland nashidi si fiican bay u dhacday waxa weeye een, may way jiraan xisbiyo ee la yidhaahdo b f f u oo aada iyo aada maaragtay diinta iyo dadka muslimka uga soo horjeeda tusaale ahaan marka lagu soo qaato iminka re- een, maxay daheen ninka iminka qabsaday oo oo afar sannadood buu marayaa ruuteed nin la yidhaahdo afar sannadood buu marayaa waxa weeyaan wuxuu la hadlay qoladii ka soo horjeeday mus- een, dadka muslimka ah wuxuu yidhi haddaad waa inaad borogramka bedeshaan haddii kaleeto idinlama coalition idinlama samaynayno aada iyo aad ayay maxaa ahayd dadka soomaalida xisbiga la doortay raalli uga yihiin kaasi waxa uu ahaa jaamac cabdilaahi malgaash oo ka mid a soomaalida degan dalka holland oo iga warramayay doorashadiiskii hore halkaasi ka dhacday welina waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha
intaasina waxaan kusoo gebagabaynaa idaacadda yadii saakiya caalamka oo idiin wadeen nuur xasan nuur bakhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi inta haddii laadhada idaacadahayga soo socda aynu ku kulmi doonno sidaas iyo subax wanaagsan
Diga maruco